subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax axad ah oo bisha maarso ay tahay koob iyo soddon sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari xaggiinna waa lixda iyo barkii aroornimo halka washingtonna ay ka tahay koob iyo tobankii iyo bar habeennimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda saaka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay howlgallo sugis amni oo muqdisho gudaheeda laga fulinayo
waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay heedaha amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan u wada ceshanno waxaa sidoo kale qodobada kalean idiin hayno aad maqli doontaan ka mida laamaha amniga ee dalka maraykanka oo gacanta ku soo dhigay nin looga shakisan yahay dilka xaaskiisa gobolka florida magaalada san diego waraysi gabadhaasi gabadha la dhalatay ah ayaan idiin haynaa detectibka soo wacay friday subaxdii ay ahayd m am buu soo wacay uu sheegay wuxuu yidhi wiilka waan qabanay intuu jooga san diego downtown san diego jooga buidha markii isagay soo wacay ka bacdii walaalahayaan wacay aanu sheegay inaa ninkalasoo inaa ninka lasoo helay oo la keenay panama laga helay hadda san diego inuu joogo
sidoo kale waxaan idin haynaa hanaanka waxbarasho ee ilmaha soomaalida gobolka ohio iyo warar kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida shacabka slovakiya ayaa u dareeray doorashada codbixinta wareegga labaad ee madaxtinimada dalkaasi susana kabadufa oo da-deedu ay tahay shan iyo afartan sano jir islamarkaana gariiqaan arrimaha deegaanka ah ayaa hogaaminaysa doorashada iyadoo ninka la tartamaya ee marco sasovich oo ahaa madaxweyne gudoomiye ku-xigeenkii midooda yurub uu isagana booska labaad ku jiro susan ayaa wakaalada wararka ee reuters aan iraahde a f b ay qoraysaa in ay ku horeyso qiimeyn la sameeyey waxaana loo malaynayaa inay heli doonto boqolkiiba lixdan doorashadii hore ee wareegga hore ayaa waxa ay heshay afartan boqolkiiba laakiin hadda waxaa loo malaynayaa inay ku guulaysan doonto sasavij ayaa isagu waxa uu ololihiisa ku kaabay inuu kasoo jeedo qoys siyaasadda dhaqan u leh suusan ayaa haddii ay ku guulaysato waxa ay noqonaysaa haweenaydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dal ku yaala bartamaha yurub
saddex dhallinyaro reer falastiin ayaa lagu dilay banaanbax ka dhacay xuduudda gaza iyo israa'iil ay wadaagaan ayadoo la xusayo banaanbaxyo isbuuca markii ay bilowdeen saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in laba dhallinyaro ah oo min toddobiyo toban sano jir ah ay ciidamada israa'iil ay ku dileen kadib markii maalin dibadbaxya ay halkaasi ka dhacayeen waxaa sidoo kaleta dhaawacii soo gaaray u dhinta asna wiil koob iyo labaatan sano jir ah oo ku dhaawacmay xeendaabka xuduudda ku teedsan ee habeennimadii xalayta ahayd toddobaatan waxaa la sheegay tobannaan kun aan iraahday oo banaanbaxayaala ayaa isugu soo baxay bannaanka sabtidii shalay ahayd si ay mudaharaadyo u dhigaan waxaana ciidamada israa'iil ay sheegeen in dibadbaxayaashaasi ay ku soo tuureen dhagaxyo iyo sidoo kaleeto walxaha qarxaa ciidamada jooga xuduudda dabeetana ay dab soo tuureen sidoo kale waxaana ah ciidamada israa'iil ay bilaabeen in ay rasaas ugu jawaabaan
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana muqdisho kadib maalmo ay ka dhacayeen magaalada muqdisho qaraxyo galaaftay nafta dad badan oo ku noolaa muqdisho ayaa markii ugu horreysay waxaa maamulka gobolka banaadir uu sheegay inay jiri doonto howlgallo sugis amni ah oo gudaha caasimadda laga qabanayo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku sheegay shir jaraa'id in guri kasta la geli doono si baaritaan loogu sameeyo waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya ay ka dhawaajisay inay jiri doonto isbeddel xagga saraakiisha ciidanka ah oo la samayn doono warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste
gudoomiyaha gobolka banaadir oo fiidnimadii xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in howlgallo amniga lagu sugayo ay ka bilaaban doonaan caasimadda muqdisho waxaana shacabka uu ka dalbaday inaysan dhibaato u arkin xirnaanshaha waddooyinka muqdisho innaga maamulkii gobolka haddaanahay maamulkii shacabka waxaan rabnaa shacabka iyo si alaal sidii shacabkeena lagu badbaadin lahaa oo halaal wix loo qaban lahaa in loo qabto si taas lagu suurogeliyo maalmaha waxaan socday shirar amniga oo madaxda qarankana aan kula jirnay ujeeddaduna ay ahayd sidii caasimadan amnigeedii loo xoojin lahaa loo sugi lahaa shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arrintaas ku aadan si taas loo helo waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hayadaha amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan u wada ceshano waa dareemi karnaa in colaysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in coleysyadaas jiro dulqaad la muujiyey sabir dhanka kale wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isbeddel xoogle loogu sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya isbeddelkan ayaa lagu sameeyey qaybo ka mid a hoggaanka ciidanka xoogga dalka waxaana sababta lagu sheegay inay la xiriirto dib u habaynta ciidamada soomaaliya gaar ahaan kuwa difaaca sarreeyagaas cabdi xasan maxamed oo ahaa u qaybsanihii milatariga ee safaaradda soomaaliya ee dalka sacuudiga ayaa loo magacaabay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka abaanduulihii hore ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta halka jenaraal cabdirashiid cabdulaahi shire loo magacaabay abaanduulaha ciidanka lugta odawaa yuusuf raage oo hadda loo magacaabay taliyaha ciidamada lugta ayaa loo madax banneeyey qaybtaasi iyadoo loo yeelay abaanduule cusub sida wareegtada lagu xusay sidoo kale admiraal guuto cabbaas amiin cali ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda soomaaliya ugu dambayntii arrintan ku saabsan xaaladda nabadgelyada dalka gaar ahaantan magaalada muqdisho ayaa waxaa xalay kulan deg deg ah ka yeeshay golaha wasiirada soomaaliya waxaana kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre warbixin looga dhageystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya golaha xukuumadda ayaa isku raacay in si aada loo adkeeyo amniga caasimadda lana dardargeliyo fulinta qorshaha dalka looga xoreynayo ururka al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaraxyo xiriira oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeedba ay ka dhacayeen magaalada muqdisho waxaana ay dadku ka dhursugayaan waxyaabaha ay amniga muqdisho ka bedeli doonaan howlgalkan la sheegay inay ciidamadu ka bilaabayaan magaalada muqdisho iyo isbeddelka lagu sameeyey qaybo ka mid a hoggaanka taliska ciidamada xoogga dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda cabdicasiis kerow oo ahaa ninka looga shakisan yahay inuu dilay xaaskiisa muna salaad horraantii bishan magaalada sandiego ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa laamaha amniga ay soo qabteen kana soo qabteen banama haddaba waxaa haatan uu ku xiran yahay halkii falkaasi dil uu ka geystay ee san diego cabdilcasiis qoyska gabadha ee eedeynaysa ninkan inuu dilka asaga geystay ayaa waxa ay soo dhoweeyeen in laamaha amniga ay ku soo wargeliyeen in ninkii gabadhooda dilay lasoo qabtay haddaba aamino salaad oo la dhalatay marxuumad muno salaad ayaa khadka telefoonka ee san diego iigu warantay siday u arkaan in lasoo qabtay ninkaasi
Um, Friday subaxdii ay ahayd um, around three am three forty four am buu soo wacay uu ii sheegay wuxuu yidhi wiilka waan qabanay intuu jooga san diego downtown san diego intuu jooga buu ii dhahay waa gartay maxaad samaysay kadib markii isagay soo wacay ka bacdii walaalahayaa wacay aanu sheegay inaa ninkas lasoo inaa ninka lasoo helay oo la keenay panama laga helay hadda san diego inuu joogo aan walaalaha iyo faamilkayga dhan aanu sheegay waa gartay ma la xiray marka ma xiran yahay hadda hadda mm, hadda wuu xiran yahay balaakiin ilaa kortigiisa monday waaye insha allahu tacaala I mean tuesday waaye insha allahu tacaala Uh, one o'clock courtuu leeyahay inuu oo waxaa la weydiinayaa guilty miss naa guilty baa la weydiinayaa haddii isaga naa guilty dhaho um, bond inuu heli karo maaragtay inuu bond kusoo bixi karo in kalaa lawe in kala weydiisanaya intii bondi tahay baa la u sheegayaa after that haddii isaga bixin karo uu iska bixin karo lacagta nin bondaa lagu soo daynayaa ama inuu jeelka ku jiro waaye until his court day okay marka hadda Tala- waxaad ii sheegtay in talaadada toddobada saac amaba een kowda duhurnimo hadba sida loo yaqaano maxkamadda loo ballansan yahay lana ogaan doono haddii uu qiran doono dilka inuu geystay iyo hadduu qiran waayo labadaba in lacag la dhigo inta laga gaaraya xilliga maxkamadiisana waad ii sheegtay haddii uu dembiga qiran waayo dabcan marka seed u aragtaan go-aankaas adinka marka wallaahi inay isaga soo baxo ma rabno reasonka waxaa tahay inanka waa cabsanaynaa uuna soo wacay oo before oo la qaban la qabanin uuna soo wacay wuxuu yidhi um, idinka dhan waan idin dilayaa buu yidhi aniga most of all he called me aniguu soo wacay wuxuu yidhi adaa next eh buu ii dhahay um, ilaa maalintaas wabaan cabsanaynabay gurigeena dhan kameradaan ku xiranay ma garanaynin meeshuu isaga joogo ba laakiin hadda ma haddee halkaas ku jiro inuu soo baxo ma rabno waa gartay booliiska iyo hay-adaha nabad sugidda ma u sheegteen in xataa adinka uu taleefanno idinkugu hanjabay saaad leedahay haddaba oo een, ay tahay in la dabagalo arrintaas haa waa ogyahin detectiveka booliiska qof kasta waa ogyahay waa gartay laakiin judge baa ku xiran tahay inaan lasii daynayo in kale inaa boondiga la siinayo in kale wax kasto judge baa ku xiran tahay Een, asaga iyo abaayo ka hor intuusan dilin wax buuqa miyaa dhex yaala marxuumaddii dhimatay mase loo malayn karo in uh, dilkeeda uu sababay wallaahi waxba inanka maan ogen ma aragtay dagaal oo iyagu dhex jiro ma ogen ba laakiin uh, before iyada dhimanin around maybe two weeks meelahaas ma aragtay Mhm.
buu isaga wax kale buu iska dhihi sidii qof waalan waalan wax uu iska shee sheegaya isaga dhan qof kale buu noqon ma aragti waa gartay laakiin walaashayna waxba ma ka arkin maybe wuxuu dhahay walaalahaagaan dilaya hooyadaadaan dilaya taas ba u aamustay i don't know inuu xabadda leeyahay waayey oo beri hore la qabto waayey drugs buu qaataa qamri buu cabaa walaashay ma ogto laakiin inuu iya- isaga waxaa sameynayo maaragtay iyada guriga shaqada baa joogta most of the time darooga inuu cunayo mayso ogeenaad tiri haa iyada ma ogen isaga wuu qarsadaa wuxuu sameeyo dhan wuu qarsadaa
Waa gartay.
maaragtay iyada ma ogen wuu qarsan jiray waayahay wax hanti oo uu qaatay miyaa jira kadib markuu dilay wax loo malayn kara inuu asaga dilka geystay ilaa hadda ma jirta xaqiiqiyan may waxba ma ogno waa gartay waxba ma ogno hadda ha marka wax caruura miyay isu hayeen maya I- isagaa laba ciyaal leeyahay hal gabar iyo hal- marka iyada ilmihiisa waxba ma hodhalin ilmihiisa aawe aa eedadiisaa la joogaan ohio magaalada la dhaho Ohio- ohio columbus waa gartay marka waalidka hooyo iyo ka waran reerka sida dilka u dhacay kadib faamilkayga haa alxamdulilah waxaan maaragta walaashana dhimatay alxamdulilah ba laakiin walaashayna waa reer jannaad waaye maaragtay wigana miss her waxaan ka qaban karno ma jirto laa hooyadee qof oo iimaan leeyahay waaye inaka dhan qof oo diin garanayo iimaana leenahay maaragtay dhimashadeeda sidii ilaahay u qoray waaye mo- Waa.
hanuunka waan ognahay ninkan walaashaynu dilay si xun baa ku dhimatay ba laakiin at the same time si fiican baa ku dhimatay reer jannaad waaye faraskeeda buu u noqon doonaa adduunka waxba ma ku jiro adduunkan is nothing absolutely nothing aakhiradeeda iyada waa u shaqaysatay maaragtay adduunkeedana waa shaqaysatay ba laakiin most of all aakhiradeeda u shaqaysatay aakhiradaa ka fiican adduunkan it's more better to be maaragtay aakhiradaadiina u shaqaysatay oo wax fiican halkaas ku samaysatay aa fiicnaa maxay qaban jirta walaasha daycare baa haysan jirta meelaha lagu xanaaneeyo dadka ciyaalka ilmaha maalinkii waxaa maalinkii habeen dhan waa heyni jirtay ciyaal badan baa heyni jirtay ciyaal badan baa soo korisay iyada ciyaal ah, ma dhali karin maaragta ba laakiin ciyaal badan baa soo korisay walaashay hooyo ciyaal badan baa hooyo noqon
taasi waxay ahayd aamino salaad oo la dhalatay marxuumad muno salaad oo iyadu horaantii bishan sida la tuhunsan yahay la sheegay in ninkeeda oo cabdicasiis kerow lagu magacaabo uu ku dilay magaalada san diego ee dalkan maraykanka halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab kaasoo la sheegay inuu isaga iskii isugu soo dhiibay isagana soo dhiibay gobolka shabeellaha hoose ninkan isu soo dhiibay ayaa la sheegay inuu ahaa nin ururka dhexdiisa xukuma qayb dhan oo ka mid ah kooxda al-shabaab markii ay saraakiisha soo bandhigeen waxaa la socday nin lagu sheegay inuu ahaa darawalkiisii warkan waxaa inoo soo diray mar kale wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inuu isku soo dhiibay horjoogo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo ibraahim maxamed bitow iyo nin darawalkiisa oo isna ka tirsan al-shabaab kaasoo la yidhaahdo aadan geedi loona yaqaano aadan dheere raggan ka tirsan ururka al-shabaab ayaa loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxaana ugu horreyn saxaafadda la hadlay ibraahim maxamed bitow oo sheegay inuu amiir u ahaa ilaa boqol nin oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab waxaana uu ka warbixinayaa goobihii uu kasoo howlgalay iyo dagaaladii uu kasoo qayb qaatay isagoo dhinaca kalena shacabka soomaaliyeed cafis weydiistay al-shabaab ayuu sagaal sano ay la shaqayn jiray oo ibraahim magacay lagu yaqaano oo gobolka shabeella hoos oo al-shabaab in badan ay la shaqayn jiray oo dagaal badan ay ku wada jiray aamirba ahaa jiray halba macsuul baa lii saaray oo boqol qof oo nin ah ay macsuul u ahaayo jiray oo dagaal badan ay ku geliyi jiray allah baraawa buulamareer allah degmada qoryooli jilib marko allah gandarsho ay doqaynta ay gandarsho waxaa niga dishay oo doqaynta ah lixdan qof ay ka dhimitay doqaynkaas waxaa afiska weydisinayo oo shacabka soomaaliyeed oo walaalaa isla nahay oo diinta walaal ku nahay dowladda lama walaala ka nahay ciidda waa walaal ka nahay manaa waxaa isku dardaa inay afis wax badan waxii aan soo dili iyo waxii aan soo gubay inay lii afiyo sidoo kale aadan geedi oo ah darawalka ibraahim bitow ayaa sheegay inuu al-shabaab ku soo biiray isagoo kow iyo toban jira waxaana uu si kooban uga hadlay qaabkii ay isku soo dhiibeen aadan dheer aligu dhahaa ee waxaan ku tirsanaan jiray al-shabaab aan ku tirsanaan jiray markaan ku tirsanaan jiray kow iyo toban sir kow iyo toban jir ayuu kuusoo biiray al-shabaab markaan kuugu biiray al-shabaab waxaa waxaa liigu baray labo labo bilood waxaa liigu baray dugsiaa liigu geliyey labo bilood kabaadi shaqadaa liigu qabadiyey markaan shaqada aan galay uninkan maxaan ku tirsanaan jirnay jabhaddii loogu yaqaano calkuus calkuus ayuu ku tirsanaan jirnay uninka maxaan soo goosanay hadda dhibaatada oo aragnay dhibaato dhib badan oo aragnay waxau naga soo xiriiriyay walaalahan markaa naga soo xiriirinaan markaasaa kuu soo biirnay dowladda soomaaliyeed markaan dowladda soomaaliyeed aan kusoo biirnay si fiican baa naga soo dhoweeyaan walaalaheena si fiican nagu soo dhoweeyaan walaalkan loogu yaqaano max oo axmed si fiican baa naga soo dhoweeyey jasaakum allahu khayra walaalkan number baa naga soo xiriiriyey asigaan uu soo xaday alxamdulilah ilaah baa macad iska leh oo markaasaan kuu soo biirnay dowladda soomaaliyeed aadan dheere ayaa dhinaca kale fariin ku aadan inay dowladda isku soo dhiibaan u diray saaxiibadii ay ka wada tirsanaayeen al-shabaab dhalinyaradu waxaan fariin u dirayaa meel kastay joogaan oo al-shabaab ku jiraan dowlad soomaaliyeed inay soo dhaweyso oo wadankiin oo kusoo biirno wadankiin aan horeysano al-shabaab wadanka aan kusoo arno in baadhil wadato aan aragnayn al-shabaab wadanka aan kusoo arno markaasaa waxaan fariin u dirayaa inay in soo biiraan waxaan fariin u dirayaa waxa meeshaan jooga dhalinyaro ah inay soo biiraan oo ninka dowlad soomaaliya aan kusoo biirnay walaaleen kuway naga dambeeyaan inay soo xiriirino meel kastay joogaan oo al-shabaab ku jiraan dhibaatadaas inay kusoo baxaan mooge inay ku laabtaan ma reebna wax dhibaataha meeshaas jirto ilaahay dowlad baa naga soo dejiyey wadankeen aan horeysano wadankeen dhibaa ku hayaan dhibkaas inay ku qaadna ayaa rabnaa meeshaan kusoo biirni taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle axmed cabdi cali oo ciidankan soo dhoweeyey ayaa dhankiisa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey habka raggani ay ku soo galeen gacanta dowladda waxaan rabaa in warbixinkan ka dhiibo aadan iyo ibraahim oo ibraahim amiira sida qaabka ay noogu yimaadeen iyo qaabkii aan usoo dhaweynay horta ibraahim wuxuu ahaa jabhadaha nala dirira jabhad ka mid ah taliyaheedii amiirkeedii in muddaha na dhex mara dagaalo culus oo ka bilowday afaafka marka jilimarka ilaa iyo lama lixdan asaga daba tagno cadaadiskaas darteed wax badanoo dagaalkaas na dhex mara kadib dagaalo socday muddo afar iyo toban maalmood xiriir ah yaa waxaa ku gaaray jab badan iyo cabsi badanaa ku gashay sidaa darteed markay jabeen kadib ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yidhaahdo dadka ciidankan waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta kamid wuxuu soo xiriiriyey kadibna sidaasaa teleefonka lagu keenay waxaa idhi soo dhowaada dowladdiinii waa waynu soo dhaweyneynaa fursada haysataan ka faa'iideysta kadib ayay go-aanka soo qaateen waxaan ka soo dhaweynay janaale afaafka hore janaale ayay ka soo galeen waana soo dhaweynay
hagaag intaasi aan kaga gudubna warbixintaas uu kasoo diray muqdisho wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaha halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna weli waa washington mar dhow dhinacii heesaha ayaan idiin soo qaban doonaa heeskaan idinkugu talagalnay saaka balse marka hore dhinacii ciyaaraha waa kan cabdiqaadir maxamed mursal
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteennii cayaaraha haddii aynu ku bilowno horyaalka ingiriiska kooxda manchester city oo horyaalkaasi hogaaminaysa ayaa waxa ay booqatay kooxda fulham waxaanay uga soo adkaatay laba gool iyo waxba kulammada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda breton albion ayaa waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda southampton oo u soo martisay banleyna waxa ay labii eber uga badisay kooxda wolverhampton wondres crystal balas waxa ay labii eber uga badisay kooxda hadresfield town lester cityna waxa ay labii eber uga badisay kooxda bournemouth manchester united oo oliganer solsha tababaraha rasmiga ah u magacowday ayaa waxa ay martigelisay kooxda watford waxaana manchester united ay watford ka soo gaartay guul dirqi ah laba iyo hal ayayna ku adkaatay xalay xilli dambe ciyaar soo gashana kooxda westerham united ayaa waxa ay martigelisay kooxda everton waxaana westerham lagu garaacay laba gool iyo waxba everton ayaana guulaysatay kulankaasi dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kooxda yuventus ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda empoli hal iyo eber ayay ku badisay kooxda yuventus kooxda kale ee ac milanna waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda samdoria waxaana ac milan kusii adkaanaysa inay dib ugu soo laabtaan kaalinta saddexaad oo hadda ay kala wareegtay kooxda inter milan horyaalka sbeinna kooxda barcelona waxa ay labii eber uga adkaatay kooxda sbanyol laganesana waxa ay labii eber ku garaacday kooxda getaf saltafigo waxa ay saddex iyo laba kaga badisay kooxda villareal halka atletico madrid ay afar gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda deportivo alves oo ay marti u ahayd dhinaca kale horyaalka n b a da ee dalkan maraykanka kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray kooxda la clibaris ayaa waxa ay ku tumatay kooxda cleveland cavillaris waxaana clibaris ay la timid boqol soddon iyo labo halka kooxda kale ee cleveland ay la timid boqol iyo siddeed kings iyo houston oo wada ciyaareenah houston ayaa badisay oo boqol sagaal iyo toban ayay la timid halka kings ay la timid boqol iyo siddeed bostonna waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda netis waxaana boston ay la timid sagaashan iyo lix halka kooxda netis ay la timid boqol iyo toban indiana waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda magic halka portland ay iyana guuldarro kala kulantay kooxda detroit xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
waa tahay ciyaarahaasi wuxuu kusoo kordhana idaacadeheena dambe dabcan waad ku maqli doontaan wacanay adduunyada codkaasi waan filayaa inaad wada garateen waa fanaanka saalax qaasim ee nala dhegeysta
idaacaddeenii soo bilaabatay lixda iyo barka subaxnimo intaa ayay nooga eg tahay waxaa idaacadda idinla socodsiinayey anigoo samakaab ah iyo sahra cabdi axmed taniyo idaacaddeenna galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo heestaasi wacanay adduunyada ayaana u dambaysay
Thank you.